halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efemyada magaalooyinka soomaalida qaarkood dhegaystayaal waxaad haatan kusoo dhowaataan barnaamijyo ku saabsan daryeelka carruurta iyo madadaalada dhallaanka ugu horrayn kusoo dhowaada barnaamijka kulanka waalidiinta
kulanti wacan oo wanaagsan waa mar kale iyo barnaamijkeena kulanka waalidiinta barnaamijkan ayaan dhegaysta kugu sinaa naseexooyn iyo talooyin wax ku ool ah oo ku aadan waalidnimada ugu wanaagsan waalidnimadu ma sahlano waalidnimada wanaagsan waxay u baahan tahay dadaal waalidka wanaagsan waa midka mar walba u heelan inuu go-aankiisa ku salleeyo u danaynta canugiisa waalidnimada wanaagsan ma ahan micnaheedu in waalidka uu ahaado mid dhammaystiran ma lahan qof dhammays ah sidoo kale ma lahan canug dhammays ah taasi oo aad ku hayso maankaaga ayaa muhiim ah marka aanu dejinayno rajadeenna waalidnimada wanaagsan ma ahan in aad ka dhabayso boqolkiiba boqol dhammays dhinac walbo balse micnaha ma ahan in aanu yoolka baayacno waa in adiga waalidka ah marka hore aad dejisato wanaag heer sare ah kadibna carruurtaada waxaad u xariiqdaa carruurtaada waddada iyo tusaalaynta mar walba magacaygu waa farxaan cali mukhtaar barnaamijkeena maanta waxaa marti noogu ah aqoon-yahaan ismaaciil oo ah khabiir ka hadla arrimaha guud ee qoyska iyo bulshada intaba kuna sugan caasimada nin nairobi barnaamijkan ayaa waxaa laga dhagaystaa kenya soomaaliya jabuuti iyo etoobiya waxaan doonaynaa dhagaysta inaan maqalno afkaartaada ku aadan qodobkeenna maanta miseba ma haysaa su-aal guud ee aad doonayso inaan kaga jawaabno barnaamijyadeenna miseba soo jeedin iyo talooyin aad u haysid waalidiinta lana wadaagi rabtid waalidiintaasi kula midka ah fadlan nagala soo xiriir barteena facebook ee kulanka waalidiinta mise oo fariin noogu reeb whatsappka lambarka iyaguna waa plus laba shan afar toddoba saddex labo eber saddex labo toddoba saddex sagaal waan kaga fadhinaa afkaartaada caruurtaada u diyaar inay dhegaystaan barnaamijka sisime sheeko sheeko oo hadda inoo xiga barnaamijkani maanta waxaa ka mid ah waxyaabahay ku maqli doonaan barnaamijka sisime sheeko sheeko waxa dhici isfahan waa mar haddaa laysdhegaysan adoo hadalku ka dhaadhicin ha u boodin dhinac kale inta aan u gudagelin barnaamijkeena maanta oo aan martida fursad siinin aan wada dhagaysanno aragtida waalidiinta geeska afrika oo aan wax ka weydiinay waxa ay caruurtooda baraan iyo dardaaranka ay siiyaan sida tan ayayna uga falceliyeen waxay tahay in dhibaatada ay leedahay muqaadaraadka inaan had iyo jeer uga sheekeeyo siba markay habeenkii saaxanayaan oon ugu dhigaba sheeko sheeko inta badanna waxaan ku mashquuliyaa madaarista iyo weliba dhankaasi iskuulka si ay u helinba nafaas ay arrimahaasi ay muqaadaraadka mise ay saaxiibo xun u yeelanin maadaama waqti culus lagu jiro oo ciyaalka musiibooyin badan haystaan sida muqadaraadka iyo dhibaatooyinka faraha badan maandooriyayaasha ilmahaaga tan koowaad inaad la saaxiibtid ayaa wanaagsan la saaxiibitaanka cunugaada la saaxiibaysa waxay sababi kartaa cunugaaga inuu marwalba kuu furnaado oo waxaa haysto dhibaatooyinka haysto mase wixii uusoo arko uu kaala sheekaysto wixii talaa oo wanaagsan asiisid in aan yiraahdo hooyo saaxiibka xun ka fogow in aan yiraahdo meelaha xunxun ee la iskugu imaado ka fogow in aan yiraahdo saaxiibada waxyaabada xunxun isticmaalo aada iyo aada uga fogow in aan maxay ahayde cashirada koowaad aan siiyo ay ka mid tahay salaamka allah iyo kacabsida allah waa tahay ustaadii kusoo dhawo barnaamijkeenna dabcan waad maqashay waalidiintaasi maxaad kaga falcelinaysaa afkaartooda afkaartaas waalidiinta ka dhawaajiyeen waa mid saxa aada u wanaagsan sharafna u ah waalidiinta ilmahooda ku barbaariyey afkaarta wanaagsan ee diinta siday sheegeen waa arin aada u fiican oo aada u wanaagsan oo aada iyo aad xagga diintana laga hadlay oo maaragtay oo leh waxtar adduunya akhraba waa tahay dabcan ugu horeyn horta waa maxay dabeecadda wanaagsan ee markaas caruurta marka la yimaado dabeecadda wanaagsan horta dabeecadda wanaagsan awalan horta waxay ka dhalataa ilaahi subxaana watacaala ayaa horta keena kuna keeno maaragtay ubadka adduunyada ku dhasha ama labada waalid ay kala helaan waxaa kale oo maara dabeecada wanaagsan u keeni kara ilmaha ama bari kara waalidiinta barbaarinta ilmuhu axaadiis fara badan baa kusoo arooreen aayada fara badan baa kusoo arooreen inta hadda kuma koobi karno laakiin waxaa wanaagsan in ilmaha lagu barbaariyo diinta suubanaha nabiga caleyhi salaatu wasalaam diinta islaamka lagu barbaariyo ilahna subxaana watacaala cabsidiisa ilmaha la baro ilahna subxaana watacaala ilmaha inaad u horseedo ma aha caay afligaado akhlaaq ma aha ilmaha waa inaad barbaariso nabiga caleyhi salaatu wasalaam ilmaha madaxa u saleexeyn jiray axaadiis fara badan keen doonaa insha allahu tacaala taas ayaa ka mid ah waa tahay marka waa maxay muhiimadda ay leedahay in caruurta aad ku barbaarsid mise aad bartid akhlaaqda wacan muhiimadda ay leedahay awalan hortan xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi dhammaan waxaad tihiin raaci oo dad mas-uul buu ilaahay idinka dhigay qof kastana wax allaala wixii mas-uul uu ka yahay maalinka qiyaama waa la weydiina waxaa ka mid ah caruurtii caruurta oo akhlaaqda wanaagsan lagu barbaariyo haddaad ilmaha caruurta wanaagsan akhlaaqda wanaagsan aadan ku barbaarinin faa'iidada ay leedahay iyo khasaarada ay leedahay waa la garan karaya axaadiisa barabad baa ku soo arooray marka anta mas-uulun can ahlika wa anta mas-uulun can abnaa'ika wa can ciyaalika wa can miman taxta qof kasta oo adiga aada mas-uul ka tahay waa lagu weydiina maalinka qiyaama mas-uul baad ka tahay waxaa la rabaa in ilmihii tarbiyad wanaagsan akhlaaq wanaagsan oo la baro faa'iidadaasa leedahay waa tahay marka waalidiinta siday ugu shubi karaan caruurta kolkay yaryihiin akhlaaqda wanaagsan ilmuhu wuxuu ka dhexlahayaa waalidka iyo qof kastoo guriga joogu ka dhexlahayaa akhlaaq wanaagsan sidee ay ugu shubi karaan waa inay ayaga horta ishagaajiyaan akhlaaqiyan akhlaaqda diinta wanaagsan awalan horta ayaga waa in laga helaa ayagaana ku shubi karaa waxay kaga shubi karaan waa inay ayagu ka dhaxlaan ilmuhu ay ka dhaxlaan waalidka saasay kaga shubi karaan dabeecadu wanaagsan waa inay ilmihii ay ku hagaan oo ilmihii ay ku toosiyaan xataa hadduu uu xalleeyo in la garaaco maaha waa in loo sheego waxaan inay xun yihiin haddii maaragtay ama cunugii khalad ku sugan yahay waxaa la rabaa inaad caayido ma aha inaad aflagaadaysato ma aha aabbaha iyo aabbaha iyo aabbaha iyo kaa iyo kudhala cun in la dhaho ma aha waa akhlaaq wanaagsan tarbiyad wanaagsan waa in ay baraan ayagaana ku shubi karaa waalidku hadduu akhlaaq xun leeyahay ilmihiina akhlaaq xun uu ka dhaal xataa soomaalida waxay dhahdaa sheekh baa shaydaan dhalaa markay saa leeyihiin yani miihaal un bay ku keeneen laakiin ilaahi subxaana watacaala ayaa wax kasta gacantiisa ku jirtaa ilahi baa wax hagaa laakiin waxaa la rabaa sababta ina adigu aad la timaado ee ilmuhu akhlaaq wanaagsan kaa dhaxlaan caalamka hadda waxaa ka dhacaa waxyaabo aada u fara badan ee caruurtana ay markaasi fahmi ay fahansaneen ay fahmayeen sida diinta oo kale oo marar qaar lagu marin habaabiyo oo falalka yacni xag jirka iyo waxyaabahaasi hoos yimaada waalidiintu maxay samayni karaan oo maxaa la gudboon si ay u hubsadaan caruurtooda in ay fahmihayaan ay garanayaan diintana si fiican ay ugu barbaariyaan kolka ay aada u yaryihiin
horta falalkaas ee argagixisanimada iyo xumaanta u horseeda horta waxaa weeyaan akhlaaqda ilaahay baa gacanta ku haya laakiin waxaa la rabaa waalidiintii in ay ilmahooda marka horeba dhaqanka suuban ee diinta wanaagsane ay ilaahay subxaana wa tacaala noo soo dejiyey maxaa xun iyo maxaa san ah waa inay ilmahooda madaarista iyo qur'aanka iyo meelaha maaragtaye macadka ee diinaha laga barto inay geeyaan inay ku dadaalaan cunugaada horta meeshuu ku sugan yahay iyo waxyaaluhu ku sugan yahay iyo wuxuu yahayba waa inaa adiga sabab u noqota ilmo cunugaada inaad horta ilaahay aad aad barto ilahay wuxuu yahay inaad barto diinta islaamka waxay tahana aad barto nabiga moxamed calayhi salaatu wasalaam ee lasoo diray inaad barto iyo waxyaalaha kale iyo saxaabadii iyo atbaacu taabiciinta iyo taabiciinta oo dhan ay akhlaaqiyaadka diinta o dhan inaad barto kadib cunugaada meel waad ku hubsan kartaa waad dhihi kartaa cunugeyga maasha allah meel baan mariyey waa tahay marka dabeecado noocee ah oo rasmi ah ayay waalidiintu la imaani karaan si ay u hubsadaan in caruurtooda ay kaga daa'idaan iyagana ay u noqdaan tusaalaha wacan dabeecad wanaagsan ee waalidiintu ee waalidiintu ee la iman karaan waxaa weeyaan waa in ay diinta ku xirnaadaan maadaa naha allaahu wamaadaa naha rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam horta taas dabeecadda ee kala imaan kara ilmihiin ay ka dhexli karaan waa taas ilaahay muxuu reebay wamaa aataakum rasuul nabiga calayhi salaatu wasala wuxuu idinla yimid oo wanaagna qaata wamaa nahaakum canhu fantahuu wuxuu idinka reebana ka reebtoonaada dabeecad wanaagsan ay la imaan karaan waxaa weeyaan in ay diinta ay ku dhaqmaan labada waalid ee ilmaha isku dhaleen waa awalan horta waxa ugu horeeya oo ugu wanaagsan waa inay horta akhlaaqiyaadka diinta ay qaataan nabiga calayhi salaatu wasalaam waa la ammaanay ilaahay baa wa innaka la calaa khuluqin cadiim waxaad ku dul sugan tahay akhlaaq wanaagsan oo aad u weyn marka akhlaaqdu waxaa weeyaan waxay ka mid tahay waxyaalaha lagu janno tago waxaa la rabaa cunugan waxaa weeyaan uu adigu ku fiirinaya waa qof oo maaragtayo ku ilaashanayo marka saa daraaddeeda waxaa la rabaa inaad adigu ku shubtid akhlaaq wanaagsan
waa tahay marka talooyin iyo nasiixooyin noocee ah ayaad u diraysaa waalidiinta si ay caruurtooda uga dhigaan kuwa ugu wacan ee ugu wanaagsan nasiixooyinkaan ugu diraya waalidiinta axaadiidka nabiga caleyhi salaatu aayadda qur-aanka ilaahi subxaana wa tacaala iyo axaadiidka nabiga caleyhi salaatu wasalaam labaduba way istafsiiraan nasiixooyinka aan u diraya waxaa weeyaan nasaaxada aan waalidiin dhammaan waalidiin soomaaliyeed meel alle meeshay joogaan ama islaam soomaali herad ama soomaali noqon waxaan u dirayaa ubadkeennu aan ku barbaarinno diinta islaamka sunnada nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo akhlaaqda wanaagsan oo nabiga noo keenay caleyhi salaatu wasalaam baaqaasaan u dirayaa meel alle meeshay joogaan waa inay madaarista geeyaan waa inay diinta baraan waa inay maaragtaay ilmahoodii xumaan ay ka ilaalaan waa inay maaragtaay ilmahoodii tiifiyada iyo waxyaalahaasoo dhan war waxaan ku idhi cunug waxaad arkaysaa jaga xeeran oo guri ka soo baxayo waalid baana ku nool waxaa la rabaa inuu yidhaahdo saa soo koriyey ma arki kari waxaan akhlaaqiyan diiniyan ma bannaane madaxan iska jar sidan aad waddo iska dhaaf waalidka xaq buu kuleeya inuu saa ku yidhaahdo dhankaasi iyo su-aalaha nooga yimid dhegeystayaasha dhegeystaani kenya waxauu leeyahay maxaa ku dhaliyaa caruurta in ay noqdaan kuwa rabshado badan oo dagaal badan guriga markay joogaan xitaa markay bannaanka u baxaan ay caruuraha kale la ciyaarayaan waxaa keeni karaya waxaa keeni karaya akhlaaq xumada guriga ka jirto waxaa keeni karaya cunugii oo laiska fasaxay oo aan lala soconin waxaa keeni karaya marka horeba cunugii lama fahansiinin diin wanaagsan oo maaragtayo looma sheegin waxaasoo dhan baa keeni karaya waalidiintuna ayana ka socota waxaa kaloo dhici kara ilaahi subxaana wa tacaala inuusan hidaayo la doonin cunugan way dhici kartaa laakiin sabab waxaa u ah waalidiinta waalidiintu hadday ahaadaan dad cad adag oo diinta ku toosan cunugana waa toosnaanaya kan etoobiya waxauu leeyahay caruurta maalmahani ma laha xishmad miseba ma ixtiraamaan dadka kale tusaale sida waagii annaga aan soo barbaari jirnay dadka naga weyn markay imaadaan waan u kici jirna u istaagi jirnay taasi maxay ku dhacday waalidiintana maxay samayni karaan si ay caruurtooda ugu beeraan xishmad iyo ixtiraam wallaahi saa'ilkaas su-aal wanaagsan buu weydiiyey ilmihii ixtiraam way ka tageen sababaha keenana waxaa weeyaan horumarkan hadda imaaday telefonadan faraha badan iyo waxyaalahan youtubeka lagu jiro iyo waxyaala fara badan ayaa iska jiro marka ilmaha noocaas oo kale ah maaragtayo oo aanan lahayn xishmad oo aanan lahayn wax wanaagsan oo waalidiinta inay la yimaadaan oo maaragtayo oo waalidiinta ay tixgeliyaan ilmaha noocaas oo kalea way jiraan waxaa keenayana waxaa weeyaan bee-adii oo xumaatay dhaqankii oo xumaaday oo magaalo weyn baa la yimaaday oo ilmihii macnaha waxyaalaba haddii ay uu kaa tago kuwa kalaa wax kusii shubaya wax kalaa lagu sii shubaa dhibaatadaas ka jiro marka waalidiintu ilmihii waxay samayni karaan inay ku shubaan ee ilmihii ay xataa hadduu caayo xataa waxaa la rabaa inuu asaga uusan xanaaqino oo cunugiisa uu dhaqan wanaagsan uu baro oo diinta oo u sheego oo akhlaaqiyaadka u sheego oo sunnada nabigale u sheego oo saxaabada maaragta sida ahayn u sheego iyo aqwaal culamaa o dhan waxoo dhan u sheego waa tahay dhegeystaani soomaaliya waxa uu leeyahay caruurta oo aan keligay hooe ahaan barbaariyo miyay saameyni kartaa aabbaha ka maqan nolosha ican
waa laga yaabaa ha cunugii maadaama aabbahu meesha ku jirin waa laga yaabaa in uu xumaado because aabihii waa mas-uul hadduu aabihii joogi lahaa oo meeshii joogi lahaa lacnaa dhakaduu ka garaaci lahaa edab buuna siin lahaa akhlaaqeed buu bari lahaa saa daraaddeeda cunug hooye ay soo koraysay wuu wanaagsanaan karaa wuuna xumaani karaa inta badanna waxaa weeyaan sida hadda dhacdadan kuu sheego dhammaan dhowo kale macnaha hooyaa soo barbaarisay qofkii aabihii wuu ka maqan yahay marka waalidkii ma maqlayaan saa marka sabab way u noqon kartaa singol maadalka inuu cunugii oo maaragtay ay hayni weydo oo akhlaaqiyaadkiisa ay xumaadaan dhegeystaani jabuuti waxa uu leeyahay waxaan arkaa dhalinyaro aad u fara badan oo markaasi loonsan isticmaalo daroogada iyo maandooriyaha siiba wiilasha iyo khaadka waxbaa kala haystaa oo wuxuu ka dhigay kuwa aan yacni mustaqbal iyo noloshooda xitaa aan diiradda saarayn waalidiintu maxay samayni karaan xitaa culummada iyo dowladaha dowladaha maxay samayni karaan si ay arrinkaasi u baabi'iyaan ilmaha noocaas oo kalea kuwa qayilo ee maandooriyaasha cuno iyo waxyaalaha maaragtay dhibaatada keena cuno waxaa weeyaan waxaa la sameyni karaa maaragta waalidiintu inay dhaqan cilin u sameeyaan halkaasi ayuu noogu wegyahay barnaamijkeena maanta ee balse ay loobin inaad caruurtaada dhegaysisid barnaamijka sisima sheeko sheeko oo hadda inoo xiga sidoo kale waad mahadsantahay khabiirkeena maanta ismaaciil sida wacan oo aad qayb uga noqotay barnaamijkeena dhammaantiin waad ku mahadsantihiin la jaanqaadkiina barnaamijkeena maanta intaanan hawada ka bixin waatan eedo ebyan iyo xikmadeeda maanta soomaalidu waxay tidhaahdaa khayr kuma dhibee shar u tooghay macnaha murtidani waa in qof waliba wixii dhibaata ka dhalan karto uu indhaha ku hayo oo uu u diyaargaroobo carruurta yaraantooda waxaa muhiim ah in la sugo badqabkooda marka ay dugsiga ama meel kaleba joogaan oo uu waalidkood indhaha ku hayo sababtoo ah waxaa dhici kara in ay la kulmaan carruur kale oo u cagajuglaysa oo cabsi ku beerta amaba ay dhacdo in ay naftooda khatar gasho waalidiinta waxaa laga doonayaa ah in amniga carruurtooda ay muhiimad gaar ah siiyaan meel kasta oo ay joogaan
weli dhegaystayaal waxaad nagala soconaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka madadaalada carruurta ee sisimi sheeko sheeko
wah alla maxay darbacjiiba ahayd
haye elma wuu qabtay hadda waa elmo tookadiisii waa inuu elma laadaa kubadda
allah aad baan u daalay bal aan yarana sano haye beert elmaba aad ayuu u daalay maanta halkaa ha inoogu joogto waa inooya beritoole
nabadgelyo elmo waan idin salaamay saaxiibayaal ku soo dhowaada barnaamijkiisa sima sheeko sheeko maanta aad baan u faraxsanahay maadaamoon ilmo la ciyaaray wakhti farxad lana aan wada qaadanay haddana aad baan u faraxsanahay inaan gurigayin ku laabto maadaama uu laga sugay inaan galas caano cabo run ahaantiina caanahaas aad ayaan ugu baahanahay saaxiibayaal waxaan koobkaygii caanaha uga tagay miiskaa dushiisa talow meeyay koobkaygii caanaha ahaa waxaana uga tagay miiskaa dushiise alla talow yaa qaatay saaxiibayaal idinku markay wax idinka lumaan sidee baad u raadisaan
marka waxay iga lumaan waan istajiyaa meel kastana waan ka raadiyaa markii waxay iga lumaan meel degan ayaan tagaa si aan u soo xasuusto markay wax iga lumaan waan istajiyaa kadibna waan fakaraa waxaanan weydiiyaa dadka iga agdhow markay aniga wax iga lumaan waxaan ugu horeeya sameeyaa waxa weeye waxaan ka raadiyaa meeshaan ka ogaa haddaan ka waayana dadka ila degan baan weydiiyaa haye saaxiibayaal meel walba waan ka raadiyay koobkaygii caana ahaa balse weli maana helen miiskan miiskan ayaan saaray ama qolka ayaan dhigay talow talow yaa qaaday allah waxbaan helay waxaa ii muuqda inuu caana halkan ku daatay taasina waxay caddayn u tahay inuu qof caanahayga qaatay haddii aan raaco dhibaha caanaha daatay waxay ii geenayaan qofkii caanahayga qaatay allah caanihii bannaanka ayay bay ila baxeen waxaan u malaynayaa codkay soo gaaraya inuu yahay qofkii caanahayga qaatay codkiisa balse aan soo ogaado qofka caanahayga cabaya erni maadigiiba haya beert alla saaxiib caanahan aad bay u macaan yihiin oo dhadhami laakiin erni waxaan rabay inaan wax kaa siiyo balse adigibaaba wada cabay allah saaxiibkaygii qaaliga ahaa ayaa caanahaygii oo dhan wada cabay saaxiib sidee u cabtayna
beertaani caanahaygii ma cabayo waxaan cabayaa caanahaygii kuwaagii waxay ku jiraan tallaagada eerni caanahayga waxaa nooga tagay miiska dushiisa mana yaalaan haa beerta adigu miiska ayaad uga tagtay laakiin aniga tallaagada geliyey waayo waxaan islahaa waxa uu ka helaa caanaha qabow alla eerni ma adigaa qaboojiyaha gelayay waxaan rajaynayaa inaan qaboojiyaha ka helo oo aadan ikhiyaanayn allah waa kuwaan caanahaygii waxaad gelisay qaboojiyaha beerta run baan kuu sheegayaa wax fiican baad samaysay erni waana ka humahay inaan kugu eedeeyay inaad caanahayga adigu qaadatay markii aan ku arkay koob caanaha gacantaada khalad ayaan fahmay waxaana u qaatay inaad qaadatay caanahaygii aniguna markaan marka xiga sidaas ayaan samaynayaa anigu haddii wax iga lumaan beerta neef dheer ayaan qaataa intii aanan dadka weydiin waxa iga lumay aniguna markaan marka xiga sidaas ayaan samayn doonaa waayo hubsiimo hal baa la siistaa mana ahan anigoon waxba hubsan inaan degdego waxaan dareemayaa yaxyax waxaana ka fakerayaa inay saaxiibadeen sidan oo kale ku dhacday oo iyagoo aan waxba hubsanayn degdegeen kuna eedeeyaan saaxiibadooda kale waa su-aal aad u wanaagsan beerta hadda ayaan jawaabteeda raadinayaa waxaan ku suganahay barxadda lagu ciyaara ee dugsiga waxaan ujeedaa wiilaal iyo gabdha halkaan ku ciyaaraya haddaba aanu gudagala inaan weydiiyo su-aashaydii waa idin salaame waxaan ahay erni oo ka socda sisimi sheeko sheeko soo dhowow erni magacaygu waa raage magacayga waa caaisha eerni anigana magacayga waa geede eerni waan ku faraxsanay la kulankiina runtii waxaan rabay inaan su-aal idin weydiiyo gaar ahaan raage weligaa saaxiibada ma ku qaaday male ama fal aysan samayn ma ku eedaysay haa eerni maalin baan buuggaygii waayey kadib waxaan mooday inay iga qaateen ardaydan isku fasalka nahda isla markiiba waxaan qabsaday minaan isku buugga ekayn oo ardayda ka mid ahaa kadib waxaan ka helay khaanada fasalkayga waxaan soo xasuustay marka horeba inaan anigu xaggaa geliyey waana raaligeliyey ardayga alla wax wanaagsan ayaad samaysay mar haddaad raaligelisay haddii kale aadayay kaaga cadhoon lahayn runtii wayna kaa xumaan lahayeen haye adiguna caasho xaqiiqdii eerni maalin ayaa waxaa dhacday inay walaashay u malaysay inaan ka qaatay buuggeedii farshaxanka oo aan ku soo lumiyey goobta aan ku ciyaaraynay haye oo kadibna maxaa samaysay run ahaantii aad ayaan uga carooday laakiin markii ay ka heshay buuggeedii farshaxanka qolkeeda way i raaligelisay waxayna igu casuuntay inaan la ciyaaro aniguna waan cafiyey waanan dareemay inuu qofku khaldami karo si wanaagsan baa yeesha caasho haye adiguna geedi erni maalin baa gaadhigaygii yaraa daaqadda uu ka tegay kadibna waxaan soo laabtay isagoo jaban waxaana ku xanaaqay walaalkay oo aan mooday inuu isagu jabiyey laakiin waxaan ogaaday inay daaqada dabeel soo rixday oo uu saa ku jabayo waana raaligeliyey walaalkay
waa wax wanaagsan mar haddaad raaligelisay geedi dhammaantiin shaqo wanaagsan baa qabateen xasuusnaada aad ayay muhiim u tahay in aad raaligelisid qofka aad ka khaldan tahay runtii kulligana qalad ayaan samaynaa taasna waxaa loo baahan yahay haddii aynu khaldanno in aynu raaligelino qofka aanu ka khaldanay haddaba waad ku mahadsantihiin dhammaantiin maadaama ay iga jawaabteen su-aalahaygii haddana waa xilligii xarafkii maanta iyo abi
waa idin salaamay saaxiibayaal waa anigoo aabi ku soo dhawaada barnaamijkeenni sisimi sheeko sheeko iyo xarafkeennii maanta xarafkeenna maantana waa sa waxaana looga dhawaaqaa sa sa sida saacad xarafkeenni maantana wuxuu ahaa sa haddaba sidaas iyo kulanti danba oo xiisa leh
sa sa sida sawir haa sawir wuxuu ka bilaabmaa sa fariid alma sawir wuxuu ka bilowdaa sa haddaba maxaa kaloo ka bilowda xarafka sa talow maxaa kaloo ka bilaabma sa balaan agtayda ka fiirfiiriyo haa waan helay saa waxaa ka bilaabma saabuun
fariid haye saaxiibayaal anigii alma maanta waxaan barannaa xarafkii maanta oo ahaa sa waana ku celcelinay haddaba idinkuna markiina ku celceliya haddaba saaxiibayaal idinkuna ka fikira xaraf kaloo ka bilaabma sa
waan idin salaamay carruuray waxaan ahay ilmo hooyadiis maanta waxaan idiin hayaa hees aad u macaan heestan oo ka hadlaysa isfahan waaga waxaana rajaynayaa inaad kulligiin ka wada heli doontaan waxa dhici isfahan waa mar haddaa laysdhegaysan adoo hadalku kaa dhaadhicin ha u boodin dhinac kale dhigaana dhawro la dhigdhig hadalko dhibaatana u diido isdhowrta weligiid
aanay salaama saaxiibayaal ku soo dhawaada ciyaartii beer ma doonaysaan inaad ila ciyaartaan maanta waxaan idiin wadaa ciyaar aad la dhici doontaan waana ciyaar la adeegsanaya erayo waana tan qaabka loo ciyaarayo waxaan idiin sheegayaa erey haddaba waxaad iin sheegaysaan kasoo horjeedkiisa maalin habeen fariido haddaba aynu isku dayno mid kale oohin
towsal haddaba ii sheegatan adayg jireec Aa, furid xidhid fariido waa taqaanaan qaabka ay iskaga soo horjeedaan haddaba hadeerkan ii sheega qoyaan
qallayl fariido hagaag si fiican ayaad uga wada jawaabteen haddaba hadda aynu wada dhagaysano tiradeenii maanta iyo abii
adiga mudan beer
waa idin salaamay saaxiibayaal waa mar kale iyo aniga aabi iyo tiradeenni maanta haddaba ma garanaysaan waxa ay tahay tiradeenna maanta waa lambar koob iyo toban haddaba aynu wada tirinno kow labo saddex afar shan lix toddoba siddeed sagaal toban kow iyo toban haddaba saaxiibayaal tiradeenni maantana intaas ayay inooga ekayd sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh
haya saaxiibayaal ma maqashaan tiradii maanta maxay ahayd haa haa ilma wuu maqlay ilma wuu maqlay tiradeenni maanta waxay ahayd koob iyo toban fariid elmo haddaba saaxiibayaal tiradeenni maanta waxay ahayd lambar kow iyo toban idinkuna la tiriya saaxiibadiinna aabo ilma layligiisii wuu dhameeyey haddaba ilma hadda muxuu qabtaa oo talow ciyaar ma ciyaarnaa ciyaar noocee aabe ciyaarow hadda ka hor aabbahay i baray oo aan wada ciyaari jirnay waana xadhig jiidka allah aabe ilma ma garanayo ciyaartaas dhib ma laha aabe aniga ayaa ku baraya bikuuna weyna la ciyaaraysaa weyna ka heli doontaa haadeer haye aabe haddaba kaalayo dhammaanta iyo nabar hayeena maryaan bannaanka u baxne halkaasaad ku baran doontaan kuna ciyaari doontaane haye aabe ina mari
waxaan dhex bartanka inooga jeexayaa diilin elmo adiguna shan tallaabo dhinaca midig gadaal u bax biku adiguna gadaal u bax shan tallaabo dhinaca bidix qof walbana ha qabsado cidhifka xadhigga aniguna elmo ayaan la jiraa biku aniguna adiga ayaan kula jiraye waxaana lagu kala guulaysanayaa ciyaartan waa inaad kooxda kaa soo hor jeeddo soo jiiddo aadna dhaafiso xariiqii aynu dhigannay haye adeer aan bilaawno anigii eedana waa isla jiraynaa adigii almana isla jira haye elmo aynu sidan samayno haddii aynu xariiqa wax yar xaggooda u dhaafno iyaga ayaa guulaystay may fahantay waan ku fahmay waan ku fahmay haye eed aan xooga soo wada jiidno haye aabo jiid jiid jiid haa waan kuulaysanay waan kuulaysanay aan ku xeshadna mar kale xaraabay ahayd
qalad waan geli karnaa qaladka aan wax ka barana qofkii aan qalad gelin qofkiisuu masaxmi kare qaladkeena aynu qirano qaladkeena aynu qirano
haya saaxiibayaal maanta waxaynu barannaa cashara aad u muhiima wax walba waa inaan ka fiirsanno intaynaan falin maamaha soomaaliyeed ba ahayd ka fiirsa intaadan falin haa maanta waxaynu baranay xarafkeenii maanta oo ahaa sa sida sawir
haya tiradii maanta maxay ahayd haa tiradeenii maanta waxay ahayd kow iyo toban waad ku mahadsantihiin booqashada aad nagu soo booqateen sisima sheeko sheeko
nasiixada maanta waan idin salaamay waalidiinta qaaliga ahow waad ku mahadsan tihiin maadaamaad carruurtiinna u oggolaateen inay ka qayb qaataan barnaamijka sisimi sheeko sheeko haddii ubadkaaga qayb ka midu wax ka lumaan oo dabadeedna ay isku dayaan inay dusha ka saaraan saaxiibadood ama walaalahood bar inay isdejiyaan dabadeedna ay qaataan neef dheer kuna boorri inay ka fiirsadaan inta aanay falin kalena hadal inaysan waxayna hubin dadka ku eedaynin uga sheekee dhacdooyin aad hadda ka hor la soo kulantay kuwaasoo ah in adiga hadda ka hor wax kaa lumeen kadibna aad qof aan eedda lahayn dusha meesha ka saartay si ay ubadkaagu dhacdadaas wax uga bartaan haddaba carruurta qaaliga ahow weligiin qof aan eed lahayn eed ma saarteen naga soo waca nambarka watsapka nogana soo jawaaba su'aashan wixii tale iyo tusaale ahna noogu soo hagaajiyee lambarkaas